haatanna dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiiyo
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa xeer ka kooban laba iyo lixdan bog oo dhowaan ay britain soo bandhigtay xeerkaas ayaa waxa ay britain ku doonaysaa inuu qayb ka qaato sidii gebi ahaanba ay uga madax bannaanaan lahayd shuruucda midowda yurub oo hadda ay qayb ka tahay barnaamijka waxaa marti ku ah maxamed xaaji maxamuud oo jaamacadda warwick ee ku taalla coventry ee dalkan britain wax ka dhiga islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dunida ku soo dhowow barnaamijka maxamed aad iyo aad baan u dhaway walaal ridwaan britain waxa ay soo bandhigtay xeer ka kooban ilaa iyo laba iyo lixdan bog oo ay ugu tala gashay inay qayb ka qaataan shuruuciyada gaar oo ah dalkan lagaga dhaqmo oo xeerarkii ama xeerarka lagaga dhaqmo midowda yurub oo weli britain ay qayb ka tahay laga gudbo sharcigan muxuu ka dhigan yahay haddii aad sharaxdo sharcigani walaal waxa uu ka dhigan yahay waa iska wax ay luuqadda ku yidhaahdaan ama qorshaha dowladnimada ay ku yidhaahdaan central plan qorshaha dowladnimada ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka ka bilaabmaya oo ku beegan march sagaal iyo labaatankeega oo waktiga u k ay ka bixi doonto midowda yuruba in aan jirin wax vacuuma oo dhinaca sharciga ku yimaada aanu jirin shuruucdii hore ee laba iyo toddobaatankii midowda yurub ay sameeyeen ee lagu dhaqmayey oo dalkan u k-na ay adeegsanayeen boqolkiiba toddoba iyo konton inay uga gudbaan oo tan qaataan ayay ujeeddada ugu weyni tahay ujeeddada labaad waxa weeye in siyaasadda dalkan sideeda ee shuruucdaasi ay saameyn lahaayeen loo sameeyo shuruuc kale oo dalkani leeyahay dhinaca kale waxa uu daaran yahay in dhinaca financialka ama lacagaha oo adduunyada waddan walba ka noqda boqolkiiba saddex iyo soddon dalkan ingiriiskana boqolkiiba toddoba iyo konton ay u dhoofiyaan ama ay dhaqaaluhuba uu ku dhisan yahay oo ay ka helaan lacag aada u fara badan marka ay la xiriirka ay la leeyihiin midowda yurub inay ka baxaan iyadana shuruucda lagu dhaqayo oo maxkamadda yurub ay inta badan hayso iyo shuruucdii kale ee xaquuqal insaanka kii shaqaalaha kii muwaadiniinta kale kii beeraha kii kalluumaysiga waxyaabahaasoo dhan ayaa hoos imanayo ay doonayaan inay shuruuc iyagu ay leeyihiin ku bedeshaan sidoo kale kii argagixisada iyo kii ammaanka oo qaybo fara badan yurub ay iskaga jirto dhammaantood waxa ay rabaan inay ka guuraan oy uga guuraan sharciga iyagu leeyihiin oy soo dhigteen shuruucda qaarkood muranka faraha badan ay ka dhalan karaan ama kuwa haddaba qaarkood si weyn looga doodayo waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin marka la eego dad badan oo waxaa jira xataa baarlamanka dalkan britain ka mid a oo diidanaa in dadweynaha britain ay u codeeyaan in laga baxo midowda yurub waxaa muuqata inay ka hor iman doonaan ama dabcan ay aada uga dagaalami doonaan xeerkan ma kula tahay baarlamanka in si sahlan lagu marin doono mise waxaa ka dhalan doona ay kula tahay buuq siyaasadeed baarlamaanka ingiriiska oo ay yihiin dowlad tiro yar ay ka tahay dowladda conservativeka ee hadda talada dalka haysa oo adeegsanaysa ama kaashanaysa xisbiga d u p la yidhaahdo ee ka jira waqooyiga ireland ka jira way adag tahay inay marsiiso sharci walba maaha kan oo keliya laakiin sharci walba way adag tahay inay marsiiso sharcigan wuxuu noqonayaa marka ingiriiska taariikhdiisa la eego shuruucda ugu waaweyn dalkan ee soo martay ee masiirka ummaddan boqolaalka sano soo socda loo jahaynayo marka ma noqon doono mar hore marka horeba kuwa aada u dhib yar ma noqon doono sidoo kale xusbiga laftiisa ayaa iskaga soo horjeeda oo laba qaybood u kala jaban xusbiga laborka waa uu caddeeyey inuu kasoo horjeesan karo ilaa laga bedelo lix meelood laga bedelo xusbiga kale ee libdemiska oo isna xusbi weynay waa uu kasoo horjeedaa dowladaha kale oo wadankani waa wadan afar wadan oo isku tegey oo mid walbaaba ay dowlad gaara leedahay scotland iyo wales iyo northern ireland na intuba waxay leeyihiin waxaa samaysmayo waxa la yidhaahdo nake power grab oo dalkiiba waxa laga maamuli doonaa oo dowladdii divolveka ahayd ee kala tagsanayd waddan walbaaba gaarkiisa isku maamulayay waxaa hoos iman doonaa westminster awoodii oo dhali taasina wax la ogolaan kara maaha bay leeyihiin markaa sharcigan wuxuu noqon doonaa sharci aada u buuq badan laakiin xukuumaddu sida ay sheegtay conservativku ama ay mayba ku wado iyo dowladdeedu waxay leeyihiin awooddayada iyo taagtayada iyo inta karaankayagaba waxaanu isku dayi doonaa inuu sharcigani gudbo oo dadaalkaa xoog badan oo aad u xoog badan ayay saari doonaan ujeeddada laga leeyahay sharcigan dabcan sida aad sheegtay waa in dalkan britain uu u madax bannaanaado shuruuc fara badan oo hadda midooda yurub dabcan lagaga dhaqmo britain sidaan horey u sheegnay ay weli qayb ka tahay midowda yurub dhinaciisa haddaad eegto siday u arki karaan xeerkan midowda yurub warkoogu waa war fiiqan oo dhuuban caaradiisu ay dhuuban tahay toddoba iyo labaatanka waddan ee midowda yurub ku wada jiraa war ayay soo saareen shuruuc ayay soo saareen ay iyo qaabka ay doonayaan inay wadahadallada ingiriiska ugalaan iyagu warkoogu waa cad yahay miiskana way saaran yihiin cidda laakiin aan isku waafaqsanayn hadday sharci noqonayso iyo hadday siyaasad noqonayso iyo haddii barnaamij sida looga baxayo yurub ay noqonayso waa dalkan ingiriiska ee ku kala qaybsan xisbiyadooda iyo ganacsatadooduba ay laba ugu kala qaybsan yihiin dadkoogu ay aada ugu kala qaybsan yihiin marka warka yurub waxa uu noqonayaa iyagoo qorshahoogii oo dhammaystiran ayay hayaan qorshahaas ayay iyagoo wada jiro toddoba iyo labaatan dowladood oo midaysana ay ku wajihi doonaan wax waloo ingiriiska uga yimaada marka waxaa la filayaa un ingiriisku ma noqon doonaa oo dowladdani ma ku guuleysan doontaa inay midayso dadkeeda iyo axsaabteeda oo ay hor fadhiisato toddoba iyo labaatankaa dowladood hadday haa noqoto ingiriisku waxa laga yaabaa inuu wax wanaagsan ka helo ama dhiil wanaagsan ama heshiis wanaagsan galo laakiin hadday kala daadsanaanta halkan hadda jirtee maantaba soo baxday horena in badan u jirtay ay sii ballaarato way adkaan doonaan in ingiriisku dhiil wanaagsan ama heshiis wanaagsan uu ka goosto yurub marka su-aashu waxay la taallaa adaygoona wuxuu la yaalaa waddankan ingiriiska oo khalkhal fara badan iyo confusion badan oo dhinaca siyaasadda uu haysto ilaa iyo maalintii uu yurub ka baxay laakiin horey marka loo eego bilihii aynu soo dhaafnay midowda yurub waxay aad iyo aad uga hor yimaadeen in britain ay ka baxdo maxkamadda cadaaladda ee midowda yurub iyaga oo markaa ku tilmaamayey in haddii maxkamadaas britain ay ka baxdo xuquuqda muwaadiniinta midowda yurub ee dalkan ku nool aan la ilaalin karin marka doodaha faraha badan ee ka dhalan doona arrimahan ma isleedahay laftirkooda waxaa laga yaabaa inay wakhti badan ay qaataan oo xilliga la filayo in britain ay ka baxdo midowda yurub xataa wakhti kale loogu daro waa su-aal aada u mug weyn weeye waa suuragal laakiin yurub sida ay sheegtay waxay leedahay labadaa sannadood waa inay ku dhammaadaan wadahadalladu haddii ay markaa la is-afgaranayo haddii la is-afgaran waayo ingiriiskuna sida uu leeyahay waxa weeye labadaa sannadood baanu hawsheeda ku dhammaynaa marka afka dowladda lagu hadlayo laakiin hawsha taalla sida adiguba aada sheegayso haddii haddii la is-afgaran waayo maxaa dhici kara haddii la is-afgaran waayo waxaa dhici kartaa inay ingiriisku ka dhaqaaqaan oo ay bilaa shar iyagoo aan heshiis la samaysan ay yurub ka dhaqaaqaan haddii ay taasi dhacdo waxay ku soo dhacayaan oo ganacsi weyn oo ballaaran oo boqol kiiba toddoba iyo soddon oo dhinaca finance-ka baa ka dhexeeya dhinaca kale ilaa markay noqoto alaabaha iyo waxa la isku gudbiyo boqol kiiba toddoba iyo konton buu tegayaa marka waxay ku soo hoos dhici doonaan waxaa la odhan jiray world trade organizationku shuruucdii ay lahayd ama shirkadda ama midowda caalamiga ee adduunyada ku bohowday qaabka ay adduunyada u ganacsato shuruucdii loo sameeyey bay ku hoos dhici doonaan waxaa ku kordhi doona ganacsigooga sanad walba lix bilyan oo dollar lacag ka badan oo ah taarifiska iyo cashuuraha saarmi doona alaabta la dhoofiyo iyo alaabta loo soo dhoofiyo taasoo caqabad ku noqon doonta ganacsiga isla markaana khalkhal gelin karta dhaqaalaha kurniinkiisa gelin karta taas waa ay soo wajihi kartaa laakiin kolleyba haddana waxaa la filayaa in ingiriisku ku dadaalo inuu sameeyo diil wanaagsan waayo waxaa la hayaa modelis ama qorshayaal wanaagsan oo dalkan ma midowda yurub waxaa la ganacsada dalka norway model wanaagsan buu la leeyahay dalka switzerland baa kamid a kuwa la ganacsada iyo sideed iyo afartan wadan oo kale oo adduunyada ah ayaa ganacsi la sameeya oo modelis wanaagsan leh marka ingiriisku wuu heli karayaa qaar uu la qaato laakiin tan lagu xidhayo ee lagu cadaadinaya ingiriiska waxa weeye ingiriisku si uu kasa ayuu uga baxayay midowda yurub taasoo ku keeni karaysa midowda yurub inuu burburo oo wadamo fara badan oo guuxayayna ay jiraan hadda inkastoo markii uu ka baxay sidaa aanay u dhicine cakiskeega ay u dhacday oo midowgii yurub uu dib u midoobay marka waa laga yaabaa inay cadaadiyaan oo cadaadis iyo culays fara badan saaraan oo ay ku khasbayaan in ay waddan walo oo yurub ka baxaa inuu cuqlayskan ingiriiska soo saarmay mid lamid uu saarmi doono oo kibir jabin uu noqon doono toddoba iyo labaatanka xubnood intooda guuxaysa ee u guuxaysa inay midowda yurub ka dhaqaaqaan halkaasuu daaran yahay wadacadaan aan u soo noqono marka sharciyada britain ay doonayso in dalkeeda ay ku maamusho oo ay ka madax bannaanaato midowda yurub marka ay ka baxda yurub xeerarkanna dabcan qayb ka noqon doona sidii loo fududayn lahaa maxaa ka mid ay kula tahay sharciyada ay ay u arkaan muhiimka sharciyada ay doonayaan inay ka baxaan waxa ka mida kow waxa la yidhaahdo eurotomka waxa weeye yurub waxay samaysatay inay nucleerka ama tamarta ay wadaagto taa maantaba way ku caddeeyeen qoraalkooga inay ka baxayaan waxaa iyadana jirta maxkamadda yurub oo sharciyada oo dhan ay qaabilsan yurub u qaabilsanayd taa waxay sheegeen inay ka baxayaan hore waxay uga baxeen qaybtii kalluumaysiga waxaa kaloo ay ka baxayaan qaybtan isku socodka dadka marka yurub midowgeega marka horeba wuxuu ka koobnaa ridwan oo afar qaybood in la mideeyo waxa la yidhaahdo capitalka oo ah hantida la maalgashanayo waddamadu ismaalgashanayaan inay mideeyaan inay mideeyaan wax soo saarka oo gaadhiga halkan lagu sameeyo islamarkaana lagaga iibin karo qiimaha halka lagaga iibiyo paris iyo germany iyo meelwalba lagaga iibin karo inay isku socdaan shaqaaluhu in adeegalan la isku furo afartaa qodob bay ka midoobeen marka afartii qodob bay waxay doonayaan ingiriisku inay ka dhaqaaqaan halka qodob ee ah inuu qofku meesha uu doono uu ka shaqaysan karo oo ah kan immigrationka ah iyo yurub inay kusoo jabta ah marka meelaha ay aadka u doonayeen inay ka baxaan kuwaasa kamid a kuwa hadday ka baxayaan waa inay marka hore maxkamadda ka baxaan waa inay ka baxaan customs unionka ka baxaan waxaan la yidhahdo single marketka suuqa ugu weyn adduunyadaana ah oo dhinaca ganacsigaana waa inay ka baxaan taasi laakiin waxay leedahay cawaaqib xumo weyn oo ah inuu dhaqaalihii ingiriisku uu hal dhow laangareeyo ama dhibaato weyn ay soo gaadho taasna waxa weeye waxaa hadda dooda adag ka socoto ee xusbiyadu iskaga soo horjeedaan ee aqoon-yahanka iyo jaamacadaha dalkan iskaga soo horjeedaan ee aadka loogu loolamayo laakiin ay ku keliyeysatay dowladda conservativeka ee hogaaminayso may iyo qolada kale ee markii hore taageersanayd in midowda yurub laga baxo malaayiin qof oo u dhashay dalalka midowda yurub ayaa dalkan ku nool waxay leeyihiin ilaa hadda xuquuqda dadka britishka ah soomaali badan ayaa dabcan ku jirta oo ka yimid dalalka kale ee midowda yurub haddii shuruucda dhinaca socdaalka ah isbeddel lagu sameeyo saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa ayay kula tahay guud ahaan dadka ka yimaada dalalka kale ee midowda yurub
waa runtaa ridwanow saddex milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo yurubiyaan ah ayaa waxay joogaan dalkan ingiriiska sidoo kale hal milyan iyo laba boqol oo kun oo ingiriis ayaa iyaguna waxay ku deedsan yihiin qaaradaweynta yurub oo ay joogaan marka ingiriisku wuxuu soo saaray sharci odhanaya dadkaa saddex qaybood ayaan u kala saarayaa wixii shan sannadood joogay ee dalkan ku sugnaa shan sannadood iyo wax ka badan waxaan ula dhaqmi doonaa sida qofka ingiriiska ah ama britishka ah ee waddankan jooga loola dhaqmo xuquuq isku mida ayaana heli doonaan dadkan britishka ah labada qaybood ee kale waxa weeye qofka joogay laba sana iyo wax ka badan waxaan siin doonaa waxa uu ugu yeedhay grace period oo ah sharci ka hooseeya kaa ilaa intay ka gaadhayaan shan sannadoodna qaadan doonaa inay shuruuc ka duwan lagula dhaqmo oo aan siinayn xaquuqdii faraha badnayd ee dadka yurubiyaanka ah ee hore ee shanta sano joogay ama dadka britishkii ay lahaayeen qaybta saddexaad waxa weeyaan markii uu ingiriisku ka baxay midowda yurub dadka imanaya yurub ka imanaya ee halka soo degaya inuu la dhaqmi doono si aada uga duwan sida labadaa qole ee hore markaa dadka soomaalida waxay u badnaayeen dad markii hore ingiriiska yimid intooda badan waxay joogaan shan sano iyo wax ka badan marka dadka waxaa la filayaa badidooda haddii ay heshiisku sidaa u dhaco in dadkaasi ay la mid noqon doonaan xaquuqda iyo xaqa uu leeyahay qofka britishkana ay yeelan doonaan ayaa suuragal ah haddii ay heshiisku sidaa ku dhaco laakiin dadka soomaalida ah ee tiradoodu aanay badnayn ee yurub ka yimid wax shan sano ka yar way dadka dhibaatada faraha badani laga yaabo inay kasoo gaadho bixitaanka yurub haddii shuruucda lagu heshiin waayo iyo haddii shuruucda lagu heshiiyeba dadkaas waxaa caddaana oo ay dowladda ingiriisku caddaysay inay ka duwanaan doonaan dadka leh sharcigaa inay deganaayeen wax shan sano iyo wax ka badan waayahay maxamed aad iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga aad iyo aad adaa mudan walaal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay maxamed xaaji maxamuud oo wax ka dhiga jaamacadda wowik ee ku taalla coventry islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dunida inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo